halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boggeenna v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroornimo sabti ah siddeed iyo tobanka bisha mey ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo badhkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa halkan idinkala socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golaha senatka ee maraykanka kana mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyey awoodda isa soo taraysa ee ruushku uu ku sii yeelanayo qaaradda afrika sidoo kale waxaan idiin haynaa somalilan oo maanta u dabaaldegaysa sannad guuradeeda saddex iyo soddonaad ee ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday goonistaaga waxaynu xusaynaa maalin weyn maalin taariikhi ah maalin mudan xus iyo xasuus badan maalin aynu ku midaysan nahay oo aan rayigeennu ku kala duwanayn maalin xorriyadeed maalin farxadeed sidoo kale qaybaha dambe ee idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idinku soo maqan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka ayaa jimcihii ku eedeeyey waddamada galbeedku in ay dab ku ciyaarayaan kadib markii ay u oggolaadeen dalka ukrain in uu isticmaalo gantaallada ridada dheer iyo hubka kale ee ay siiyeen si ay ugu weeraraan gudaha ruushka qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa lagu sheegay in ay mar kale ku celinayaan degniin adag oo ku socota washington london brussels iyo caasimadaha kale ee waddamada galbeedka sidoo kale kiyef ayuu sheegay in ay gacanta ugu jirto waddamada galbeedka oo uu ku daray meelaha uu digniinta u dirayo ruushka ayaa sheegay in dhammaantood ay ku fara ka ciyaarayaan dab waa sida uu yidhi isaga oo sheegay in xadgudubka loo geystay dalkoodu in aanu noqon doonin mid laga aamuso qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa ku eedeeyey in maraykanka iyo ingiriisku ay xiisadda u dhexaysa ruushka iyo ukrain ay faraha ka saarayaan maadaama oo ay u oggolaadeen kiyef in ay gudaha ruushka ku weerarto hubka iyo saanadda ay siiyeen waddamada galbeedku afhayeenka golaha amniga qaranka ee maraykanka john kerby ayaa u sheegay wariyaasha jimcihii shalay in maamulka biden aanu dhiirigelin islamarkaana aanu taageerin in hubka maraykanku bixiyo lagu weeraro gudaha ruushka ugu yaraan hal qof ayaa dhintay halka qof kalena uu ku dhaawacmay kadib markii gobol ku yaala koonfurta ruushka ay ukrain ku weerartay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida uu sheegay sarkaal u hadlay ruushku wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa iyana xilli dambe sheegtay in ay ka hortagtay ilaa afar iyo toban gantaal oo laga soo riday dhinaca ukrain dagaallo qadrhaadh ayaa lagu soo warramayaa in jimcihii shalay ay ciidamada israa'iil iyo dagaalyahanada xamaas ku dhex mareen qaybo ka mid ah xerada jabaliyah ee ku taalla waqooyiga khaza halkaas oo ay ciidamada israa'iil duqeeyeen bartilmaameedyo ku yaala rafax iyo daanta galbeed wakaaladda wararka ee routers oo soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa ku warantay in goobjoogayaal ay xaqiijiyeen in ciidamada israa'iil ay bardowsaro ku xaaqeen dhismayaal u badan dukaamo oo ku yaala suuqa bartamaha xerada jabaliyah oo ah xerada ugu weyn kaamamka qaxootiga ee khaza dhinaca rafax ee xadka masara qaac madow ayaa cirka daboolay xilli ay ciidamada israa'iil weli ku sii siqayaan xaafadaha islamarkaana ay boqolaal falastiiniyiin ahi ka sii qaxayaan magaalada rafax dhanka kalena milatariga maraykanka ayaa sheegay in gaadiidkii u horreeyey oo xamuul ka rara deged macmal ah oo uu maraykanku ka dhisay xeebta khaza ay jimcihii gargaar geeyeen bakhaarada hay-adda qaramada midoobay ee khaza dhegeystayaal intaas waxaa ku eg warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan haatanna dhinacaas iyo somalilan somalilan ayaa maanta u dabaaldegaysaa sanad guurada saddex iyo soddonaad ee ka soo wareegtay markii ay ku dhawaaqday goonistaagga waxaana meelo badan oo gudaha somalilan iyo dalalka dibadda ah baa ka dhacaya xaflado arrintaas ku saabsan madax uu ka mid yahay madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa la filayaa in ay maanta khudbad ka jeediyaan xafladda xuska sideed iyo tobanka mey sidoo kale musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa xalay hadal u jeediyey shacabka sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle magaalooyinka waaweyn ee somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa lagama seexanin habeenkii xalay ahaa iyada oo dabaaldegga iyo heesaha u gaarka ah siddeed iyo tobanka mey ee kala duwan ay bulshadu ku dabaaldegayeen islamarkaana marada ugu badan ee indhahaagu ay qabtaan afar iyo labaatankii saacadood ee ina dhaafay uu ahaa calanka somalilan musharaxa jigada madaxweyne ee xisbiga mucaaridka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan ciro oo khudbad u jeediyey laga sii daayey warbaahinta kala duwan ee somalilan ayaa ka hadlay xuska maalinta siddeed iyo tobanka mey oo ku beegay saddex iyo soddon guurada ka soo wareegtay maalintii somalilan ay magaalada burco kaga dhawaaqday in soomaaliya ay ka goday sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii ugu horreyna cabdiraxmaan ciro ayaa carabka ku adkeeyey taariikhda maalintan ay xambaarsan tahay walaalayaal waxaynu xusaynaa saddex iyo soddon guurada ka soo wareegatay maalinta xorriyeed la soo noqoshada dalkeena sideed iyo tobanka mey waxaan salaan ballaadhan u dirayaa guud ahaan shacbi weynaha jamhuuriyadda somalilan dibad iyo gudo meel kasta oo ay joogaan waxaynu xusaynaa maalin weyn maalin taariikhi ah maalin mudan xus iyo xasuus badan maalin ay ku aynu ku midaysan nahay oo aan rayigeennu ku kala duwanayn maalin xorriyadeed maalin farxadeed maadaama oo intaas dhan ay koobsatay waxaan dhammaan bulsho weynta reer somalilan meel kasta oo ay dunida ka joogaan ugu baaqaya midnimo wadajir isku duubnaan daladhis iyo la dagaalanka qodobka iyo qabyaaladda walaalayaal waxaan u ducaynaya halyeeyadii gobonnimadeenna horseeday ku tabcay u samray ee taabageliyey intooda nool iyo inta mootanba walaalayaal xisbi ahaan waxaa naga go-an oo ajende noo ah inaan xoojinno qarannimada ilaalinno jiritaanka dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan la adkeeyo wadajirka iyo iskuduubnida bulshada oo badigu noqon doona qaran taabagala oo aan hagaasin qaran qab leh oo dadkiisu aan madaxa fooranin qaran quruumaha dunida qayb ka noqda qaran taabageliya dhammaan himilooyinka ay ummaddani leedahay geesta kale cabdiraxmaan ciro musharaxa jegada madaxweynehe xisbiga mucaaridka waddani ayaa la hadlay ciidamada kala duwan ee somalilan isagoo tilmaamay waxaan si gaar ah u bogaadinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaan leeyahay shacbiga somalilan wayn og yihiin kaalinta aad qarankiinna ugu jirtaan aniga oo musharaxa xisbiga waddani ee madaxweyne iyo xisbiga waddaniba waxaan ka warhaynaa duruufaha aad la nooshihiin idinka iyo qoysaskiinnuba waxaannu idinku bushaaraynaynaa inaad noqon doontaan cidda ugu horraysa ee mudnaanta koowaad uu siin doono xisbiga rajada shacbiga sida ee waddani waxaanad ku xusan tihiin saqafka sare ee barnaamij siyaasadeedka xisbiga ummadda u soo bandhigi doono maragna ay ka noqon doonaan shacbiga xuska maalinta siddeed iyo tobanka mey ee sanadkan laba kun afar iyo labaatan ayaa ku soo beegantay wakhti ay arrimaha siyaasadeed ee somalilan ay dhinaca doorashooyinka mowqif midaysan ka gaadheen islamarkaana xuskeeda dabaaldeggeeda iyo abaabulkeedaba aad moodid in si ka badan sidii hore loo xusayo khadar maxamed cakule v o e hargeysa
subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan xubno ka tirsan golaha senetka ee maraykanka kana mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa walaac ka muujiyey awoodda isa soo taraysa ee uu ruushku kusii yeelanayo qaaradda afrika xisbiga jamhuuriga ayaa ku eedeeyey maamulka madaxweyne biden in ay sabab u noqdeen in ruushku uu isku ballaadhiyo galbeedka afrika warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a xuseen barre aadan xubno ka tirsan senatarada xisbiga jamhuuriga ee maraykanka ayaa dhaleeceeyey siyaasadda maamulka madaxweynaha maraykanka joe biden ee ku aadan afrika iyada oo ruushku uu muuqdo inuu buuxinayo kaalintii uu maraykanku ku jiray senatarada jamhuuriga ayaa sheegay in yoolka istaraatiijiyadeed ee ruushka uu cad yahay kaasoo ah in ruushku uu isku ballaariyo qaaradda hodanka ah ee afrika si uga guulaysto maraykanka arrintan ayaa imanaysa iyada oo laba wadan oo galbeedka afrika ah ay si weyn ugu janjeeraan dhinaca ruushka labadaasi dowladood ayaa si toosa ugu sheegay ciidamada maraykanka ee la dagaalamaya dhaqaqaayada argagixisada in ay ka baxaan oo ay u oggolaadaan ciidamo ruush ah in lagu bedelo senator tim scott oo la hadlay warbaahinta fox news ee maraykanka ayaa dhaleeceeyey siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka madaxweyne biden ee ku aadan afrika senatarka ayaa sheegay in ruushka iyo shiinuhu ay ku howlan yihiin sidii ay maraykanka uga saari lahayeen gobol ka mida meelaha ugu dadka badan dunida islamarkaana hodan ku ah khayraadka dabiiciga ah haddaba maxay yihiin sababaha keenay in ay sii kala fogaadaan dalalka afrika iyo maraykanka sideese wax looga qaban karaa waxaa arrintaasi faahfaahinaya malyalla yuusuf oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna nool magaalada shikaago ee dalkan maraykanka in muddo ahba waxaa ka socday galbeedka iyo waqooyiga afrika kala jiidasho ay ku tartamayaan xagga danaha nabadgelyo horumarineed iyo militari oo ay isku herdiyeen dalalka maraykanka ruushka iyo shiinuhu maraykanku waxa uu isku dayeyey inuu afrika isagu gacanta ku dhigo kana fogeeyo afrika cid kasta oo heshiisyo aanu raalli ahayn la gasha hase ahaatee xuseenow sida ay sheegtay jaridada bolitico maraykanka waxaa hadda u caddaatay in istaraatiijiyadii uu ku cadaadinayay kuna kala fogeynayay dalalka afrika gaar ahaan dalalka laysku yidhaahdo saaxil iyo dalweynaha ruushku si aanay u yeelan xidhiidh dhow aanay hadda istaraatiijiyadaasi shaqaynayn sababaha soo socda awgood kow dalalka saaxil oo u arkay heshiisyada xagga amni iyo horumarineed ee ay la galeen maraykanka aanay dani ugu jirin aanay heshiisyadaas yihiin oo keliya kuwa u adeegaya danaha maraykanka halka ay ruushka u arkeen mid danahooda nabadgelyo iyo militari kala shaqaynaya faragelin toos ahna aan ku lahayn qaabka maamul ee afrika arinta labaad marka uu maraykanku ballan u qaado afrika inta badan ma fuliyo ilaa laga soo baxo shuruudo ay ka mid yihiin hirgelinta dimuqraadiyadda oo ah mabda aan ka shaqaynayn afrika dhinaca kale ruushka waxay u arkaan mid ku salaysan itusoy taabsii oo isaga ayaaba horta hirgeliya wixii ay uga baahnaayeen arinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan la joojiyaana bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabday dimuqraadiyadda uu sheeganayay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya arinta saddexaad waxa weeye maraykanka oo garab siiya hogaamiyeyaasha muddada dheer soo xukumaya dalalka saaxil si danihiisa iyo kuwa xulfadiisa reer yurub uu u ilaaliyo halkaasi oo uu ku dhaqmo la jiifiyaano bannaan la joojiyaano bannaan waxay soomaalida ugu yeeshaa unu garab maro mabday dimuqraadiyadda uu sheeganayay waa sida ay iyagu u arkaan afrikaankuya ruushka ayaa sannadihii u dambeeyey si xawliya isugu sii ballaadhinayay qaaradda afrika maraykanka iyo ruushka ayaa waxaa ka dhexeeya loolan xoog leh oo saameyn ku yeelanaya qaaradda afrika loolankan ayaa loo adeegsanayaa farsamooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin iskaashi ciidan maalgashi dhaqaale iyo xidhiidh diblomaasiyadeed
nidaamka dawliga ah ee soomaalida waxaa saameyn weyn ku leh loolanka adag ee u dhexeeya nidaamka qabaliga ah iyo weliba hanaanka dowladeed ee casriga ah kuwaas oo meelaha qaarkood iska taageera halka meelaha qaarkoodna ay iska horyimaadaan haddaba waxaa jira qaar ka mid a aqoon-yahanka soomaalida oo arrintan wax ka qoray sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
dadka buugaagta qora ee afafka kala duwan ku qora ee soomaalida ayaa aada u soo kordhaya tiradooda kadib intii ay dhaceen dagaalada sokeeye ee u badan qabyaaladda oo aan xal gaara lahayn marka la eego cilmi ahaan daraasadda uu sameeyey dhaktar xasan cabdulaahi khaariji oo ah maamulaha masaajidka ohio columbus ee waqooyiga america islamarkaana baryahan joogay nairobi oo ka qaybgalaya dayaafado gaara oo buugga uu ku qoray afka carabiga ee ku saabsan qabiilka iyo loolanka siyaasadeed ee dhismaha dowladnimada soomaaliya oo afka carabiga ku qoran oo ugu talagalay in dadku ay si weyn u fahmaan dhibaatooyinka qabiilku uu leeyahay iyo xalka markaasi laga gaari karo labadii kun iyo shantii ayuu ka qalin jabiyey jaamacadda alazhar ee dalkaasi masaarida magaalada qaahira waxaana buuggan uu soo saaray labadii kun iyo labayo tobankii waxaan kula kulmay magaalada nairobi waxaana weydiiyey doctor xasan cabdulaahi khaariji bal buuggan uu afka carabiga ku qoray ee qabiilka loolankiisha iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya waxa uu doortay cinwaankan iyo intii uu qorayey iyo waxyaabaha uu xambaarsan yahay yaasiina waa mahadsan tahay buuggani waxaa igu dheliyey qoristiisa markii shirka carte oon jaamacadda ku jiray uu bilowdayna kii markaasaa waxaan daraasa maanoo cilmiga bulshada biranaya oo social work ah haddana magister ku diyaranaya sociology cilmiga cilmi ijtimaac siyaasi ayaa waxaan fiiriyey daraasa inaan muhiim u tahay fiilkaygina ay tahay maarata muxuu aha majaalkaygii inaan bal qabiilkan noqday daylamaha ee aan maarata xalka lahayn sidee aan xal uga raadiyo ama sideen aan daraaso uga sameeyaa taasaan markaa keentay inaan ciwaanka doorto qabiilku doorka ku leeyahay loolanka siyaasadeed iyo dhismaha dowladda soomaaliya ficlan taasaa markaa keentay inaan daraasadaas bilaabo ilaa afar sano ay u qaadatay kii ilaa kii ayaan maaragtay muxuu ahaa soo defense gareeyo ama ka niqaashay masar ka bacdina markaa buuggu wuxuu xambaarsan yahay waa sagaal jabtar isagoo afca carabi ku qoran laakiin sagaalkaa jabtar wuxuu xambaarsan yahay soomaali marka hore maxay ahayd ma soomaali ma carab bay ka imaatay mise meen ah mise afrikaan haddana wuxuu yahay koonteynadii maarata muxuu ahaa dadkii soomaalida ahaa ee deganaa ee ahaa mu'asasooyinka bidaa'iga ahaa ee tuulooyinka ama meelaha deganaa ayay daraasaynaysaa intii dowladda xadiidka ka horreysay ka bacdina markuu isticmaalka imaaday ayuu maarata buugka samaynaya isticmaalkii siduu usoo galay ee odayaasha jabweynayaasha oo la xidhiiray haddana markiis dowladdii noo dhalatay sidii ay maarata muxuu siyaasaddii iyo qabiilka isku dhex galayn haddana dowladdii dhexe ee muxuu ahaa militariga marka imaatay siduu haddana qabiilkii u wareegay buuggani marka hore dee wuxuu ku bilowday af carabi oo jaamacadda af carabi maarata waddan carbeed buu ku ahay laakiin insha allahu tacaala sida ugu dhaqso badan inaan dadka uga faa'iidaystaan oo dadka af soomaaliga akhriya ama ingiliishka akhriya labada dhinacba inay sida uga faa'idan sida ugu dhaqso badan inaan maarata muxuu aha aan turjumno oon ku bedelo labada luqo oo bulshadu ee noqonayso baahi u qabto inay fahmaan buuggan wuxuu xambaarsan yahay iyo muhiimadda u tahay iyo xulusha uu qabo insha allahu tacaala loolanka siyaasadda iyo dhismaha dowladnimada soomaaliya oo qabiilku uu door weyn ku leeyahay ayaa ka mid ah nidaamka hogaaminta ee inta badan aan lagu heshiinin ee dalka soomaaliya ka taagan doctor maxamed dayib oo isagu ku takhasusay dhanka hogaaminta iyo maamul wanaagga ayaa buuggan soo akhriyey run ahaantii buuggan buugan inaba caadihan ciwaankiisa ayaaba ku deeqaya loolanka qabaa'ilka soomaalida ee arrimaha ku saabsan siyaasadda iyo xidhiirhkooda sida ay oo qayb qaataan dowlad dhisa siay marka halkaas baa horta ciwaankaasaaba ku deeqayaba buuggan aad iyo aad ayuu ii soo jiitay waxaana dhihi karaaba wuxuu buuggan ku habboon yahay hadda in manaahijta lagu daro maxaa jira barnaamijka marba baahida loo qabo ayaa la fiiriyaa marka markaan eegay buuggan waa buug hadda ummadda soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay buuggan iyo kuwa la midkaha inay wax badan ka ogaado inay akhriyaan waayo waaqiciibuu ka turjumayaa waaqic buu ka turjumayaa waxaa aada isoo jiitay marka fasalada uu ka kooban yahay ilaa sagaal fasal ayuu ka kooban yahay waxaa aada isoo jiitay fasalka shanaad oo ka warramaya qayb ka mid aha uu mabaaxistiisa qayb ka mid aha ay ka hadlayso qaab dhismeedka maarata ummadda soomaaliyeed mujtamaca soomaalida uu ka hadlayay baa aada soo jiitay marka wuxuu aada iyo aad si weliba faahfaahsan qoraagu halkaa ugaga hadlay qaab dhismeedka qabaa'ilka soomaalida ayuu halkaa kaga hadlay marka ninka buuggan akhriya wuxuu ka dhargayaa qabaa'ilkii soomaaliyeed ayuu si fiican waxaa kaloo haa aad iyo aad oo buuggan oo fasalka toddobaad oo iga soo jiitay waxaa ka mid ahaa loolanka ka dhexeeya siyaasiga iyo qabiilka dowladda iyo qabiilka buuggu marka halkaana wuxuu oga hadlayaa si iyadana aad iyo aad u xel dheer marka runtii waxaa kaloo ku tiqtiiqsaday dowladdii soomaaliya iyo jabahaadkii la dagaalayay ayadana oo inaba aan caadihori waxa laga ogaado ay u baahan tahay sida ay isu qabsadeen iyo wixii dhex maray ayadana aad baa ugu tigtiigsaday qoraagu marka buuga waa buug inaba aan caadihayn xaaji yaasiinow aad ayaad u mahadsan tihiin dad fara badan oo afka carabiga wax ku qora akhriyana ayaa buuggu aad u soo jiitay laga soo bilaabo qaahira maraykanka iyo kenyaba balse waxaa dadku ay codsanayaan in lagu daabaco buugga uu qoray doctor xasan cabdulaahi khaariji afka soomaaliga si dad badan ay uga faa'iidaystaan islamarkaana loo dhigo macaahidda jaamacadaha iyo goobaha kale cilmi baarista yaasiin sawir dheere v o a nairobi
laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan haddaan hore ugu sii soconno matalaada hooseysa iyo korodhka tirada codbixiyaasha isu diiwaangeliyey doorashooyinka guud ee soo socda ee dalka koonfur afrika ayaa dhallinyarada dalkaas ku noolay waxay qaateen go-aan ah in ay galaan saaxadda siyaasadda irfaan mangera waa wiil aada u da'yar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada wuxuu dhowaan u tartamay kursi ka mid ah ama u tartamaya kursi ka mid ah golaha baarlamaanka ee gobolka guateng warbixintiisa iyo sheekada wiilkaasi waxaa warbixin inooga haya xisaan xafaje anoo ah ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintaasi noola socodsiinaya irfaan mangera oo toddobaylaatan jir ahi xataa muu dhalan soddon sano ka hor markii ay dalkiisa koonfur afrika ka qabsoontay doorashadii ugu horraysay kadib markii ay ka baxeen nidaamkii midabtakoorka waxa uu aaminsan yahay in jiilka yaryari in ay tahay in ay siyaasadda ku soo biiraan islamarkaana ay xafiisyada u tartamaan iyaga oo wax ka beddeli kara dalkooda dhallinyaro badan ayaa niyad jabsan oo runtii dareemayaa in nidaamka wax u socdaan aanu ku habboonayn iyaga waana xaqiiqo waayo waxaad arkaysaa baarlamaan ay ka buuxaan dad waayeelahi ma arkaysid matalaad dhallinyaro oo dhab ah oo hoggaamineed oo xilligaas waxaad dareemaysaa in aanay meelna haysan markaas aad bay u adag tahay ayuu yidhi mangera waxa uu shaqadiisa ka bilaabay dhaqdhaqaaqe dhallinyaro iyo abaabule bulsho waxa uu gacan ka geystay samaynta isbahaysiga dhallinyarada qaranka ururinta dhallinyarada firfircoon ee diiradda saaraysa isbeddelka cimilada ka hortagga midabtakoorka iyo weliba dadaallada dhisidda nidaam dimuqraadi ah mangera waxa uu dhowaan ku soo biiray siyaasadda isaga oo wax ka aasaasay xisbi cusub oo siyaasadeed oo lagu magacaabo rais mazanzi waa xisbi dhiirigeliya muwaadinka firfircoon da'yartana u soo dallacsiiyey mansabyada hoggaanka marka la eego cilmi baadhis ay sameeyeen kooxda kormeerka baarlamaanka dadka da'doodu u dhaxayso shan iyo toban jir ilaa afar iyo soddon jir ayaa ah in ka badan saddex iyo lixdan boqolkiiba dadweynaha ku nool koonfur afrika haddana waxay haystaan sagaal boqolkiiba oo keliya kuraasta baarlamaanka celcelis ahaan da'da xubnaha hadda ku jira kuraasta baarlamaanka ayaa ah sagaal iyo konton waxaana isa soo taraya baaqyada loo jeedinayo matalaadda dhallinyarada ee siyaasadda koonfur afrika ka hor doorashada guud ee dhacaysa sagaaliyo labaatanka bishan mey waa kan mar kale irfaan mangera oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga rais mazanzi safarkan aan ku soo jiray waxa uu i tusay in ay tahay in nidaamku uu isbedelo si loo kordhiyo matalaadda matalaad dhab ah ma aha oo keliya hab astaan u ah oo wax looga qabanayo dhibaatadan sidoo kale caqabadaha kale ee jira ayaa ah in dhallinyaradu ay u baahan yihiin in ay si dhab ah arrintan u qaataan marka aan taas samayno waxaan helaynaa in aan istaageeri karno waxaan dhisi karnaa awood ku filan oo aan dhab ahaantii ku dooran karno qaar ka mid ah asxaabteennu inay gaadhaan jagooyinka hoggaaminta ayuu yidhi warbaahinta dowladda koonfur afrika oo soo xiganaysa mas-uul ka tirsan guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa ku warramaya in labiyo afartan boqolkiiba codbixiyaasha xaqa u leh in ay codkooda ka dhiibtaan doorashada soo socota in ay da'doodu u dhaxayso siddeed iyo toban jir ilaa sagaal iyo soddon jir waana tiro codbixiyaal ah oo muhiim u ah jaangoynta doorashada taasoo sare u qaadi karta fursadaha da'yarta ee u hanqaltaagaya siyaasadda inkasta oo soddon sano oo nidaamka dimuqraadiyaddu ay ka jirtay dalka koonfur afrika ayaa haddana dhallinyarada dalkaasi waxay ka xun yihiin heerka shaqola'aanta dhallinyarada ee sii kordhaysa marka la eego diiwaanka dowladda heerka shaqola'aantu waxay ahayd labiyo soddon boqolkiiba saddexdii bilood ee ugu dambeeyey ee sannadkii labada kun iyo saddexyo labaatanka xilligaas afar iyo afartan boqolkiiba ayay korodhay shaqola'aanta haysata dhallinyarada da'doodu u dhaxayso shan iyo toban jir ilaa afar iyo soddon jir waa kan mar kale irfaan mangera ma aanan arag arrimaha dhallinyarada oo si dhab ah looga hadlayo iyada oo ay jirto in taageero aad u yar loo fidiyo arrimaha madadaalada ciyaaraha fanka iyo dhaqanka waxaad arkaysaa iyada oo aan mudnaan la siinaynin ama aan taageero loo haynin da'yarta u ololaysa bulshada iyo hoggaaminta taasina waxay kor u qaadaysaa niyadjabka in waxbarashadeennii iyo fursadihii kale ee aan xirfadaheenna kor ugu qaadi lahayn inaanay jirin ayuu yidhi inkasta oo guddida doorashada ee gacanta ku haya doorashooyinka soo socdaa ay bilaabeen olole ay ku doonayaan in dhallinyaro badan la diiwaan geliyo si ay codkooda u dhiibtaan haddana tirakoobyadii u dambeeyey ee la sameeyey ayaa sheegaya in ku dhowaad afar iyo toban milyan oo qof in aanay weli isdiiwaan gelin kuwaas oo u badan dhallinyaro siyaasiyiinta da'yarta ah sida mangera ayaa aaminsan in dhallinyaradu ay u baahan yihiin in ay dhaqaajiyaan isbeddelka hannaanka siyaasadeed ee koonfur afrika waxaan u baahannahay in aan hubinno inaan ku tartamayno masraxa siyaasadda kama qaylin karno dibadda waa inaan noqonnaa kuwa hogaaminaya isbeddelka gudaha muddo aad u dheer ayaan ka dhawaaqaynay debadda innaga oo rajaynayna in ay siyaasiyiintu wax beddelaan waxa aan hadda u baahannahay waa in badankeennu ay gudaha soo galaan oo dagaalka ay ka qayb galaan si aan sidoo kale ugu dhiirigelinno jiilkeenna hadaf cusub oo dhisaya dal ammaan ah loo siman yahay midaysan oo barwaaqo ah ayuu yidhi marka doorashadu soo dhowaato mangera iyo xisbigiisa siyaasadeed ee dhowaan la dhisay waxa ay waajihi doonaan jawi adag iyaga oo isku dayaya in ay la tartamaan xisbiyada siyaasadeed ee da'da weyn sida african national congress iyo democratic alliance saraakiisha doorashada ayaa sheegaya in ku dhowaad siddeed iyo labaatan milyan oo qof in ay xaq u leeyihiin in ay codeeyaan doorashada soo socota codbixiyaasha da'da yar ayaa u tartamaya in ay ka faa'iidaystaan fursad ay ku qaabeeyaan mustaqbalka siyaasadeed ee koonfur afrika warbixintaas waxay noogu dambeysay idaacaddeenii subaxnimaan oo ismaaciil xuseen farjar iyo nuur xasan nuur ayaa idila socodsiinayay tan iyo inteena idaacadda xigta ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa heesta ay sida wadajirka ugu luuqeeyaan axmed maxamed goorka shimbir allah u naxariistay iyo weliba allah u naxariistay xaliima khaliif magool waa heesta ilwaad qurux
waxaan idile umidxila anigoo idile aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala anigoo idile aroos kula gara adigoo oridayda noqdo ubad dhala ilwaanu qoruxe ilwaanu qoruxe ilwaanu qoruxe
aaanbarani adeeya wadaayilmeyaane